kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegi doonno taariikhdii dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka iyo saamayntii ay caalamka ku yeesheen dunida ayaa koob iyo tobankii bisha noofembar u dabbaaltegtay sannad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay gabagabadii dagaalkii koowaad ee dunida dagaalka iyo kii labaad ayaa adduunyada si weyn u saameeyey laakiin ugu horrayn waxaa isweydiin mudan sababaha dhaliyey dagaaladii adduunka waxaana arrintaasi inoo dulmaraya doctor maxamed xuseen gaas oo xidhiidhka caalamiga iyo horumarinta ka dhiga jaamacadda dalka norway dagaalka koowaad wuxuu ka dhashay oo bilowgiisii asaaska u ahaa dil la dilay nin austriyaan ahaayo oo qoyskii boqortooyada austriyaanka xilligaas ahaa ahaana madaxii ciidamada oo lagu dilay magaalada sarayevo bosnia waxaa dilay niman serbiyan oo xajir ah oo rabay inay ka go-aan boqortooyadaas xilligaa inay ka madax banaanaadaa rabay bosnia iyo herzegovina xilligaa iyagaa gacanta ku hayay waxaa gacanta ku hayay boqortooyada austria iyo hungary arrintaa markii ninkaas farnaadaa la dilay waxaa dhacday in atumatum ama maxay ahayda handaray yani serbiyaanku markaa waxay ku dhawaaqeen madax banaan wax noocaasa handadaadaas waxay keentay in ruushkii uu la safto iyaga kadibna jarmalkii baa la saftay austria iyo hungariya dowladiba dowlad bay la safatay dagaalka aad wuu fiday ingiriis iyo talyaani iyo faransiis baa soo galay ottoman empire oo boqortooyadii cusmaaniyiintana way soo gashay marka dagaalka wuxuu noqday dagaal meel walba laga dagaalamo oo badiyo berriba lagu dagaalamo waxaa laga guulaystay jarmalkii iyo iyo iyo boqortooyadii cusmaaniyiinta waxaana guulaystay faransiiskii iyo ingiriiskii iyo xulufadii la socotay dagaalka labaada adduunka yani waxaa keenay jarmalka dagaalkii koowaad maadaama lagu jebiyey oo xoogaa sheegasho aad jirtay haddana xisbigii neysigaa soo baxay oo jarmalkii gadaal buu xoogeystay oo xisbigaasaa gacanta ku dhigay oo uu hitler hormuud ka yahay marka taas haddana mar kale waxay keentay in maxay ahayd la isfara saaro oo jarmalku cid walba u weeraro dagaalkuna uu sii fido qolaba qola ay la safato kadibna jarmalkii iyo talyaani iyo jabaan oo wada socda iyo adduunka intiisii kale badnayd reer galbeedka intiisii kale badnayd oo wada socda iyo ruushkii la dagaalamo kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo sagaalkiiba bilowday ilaa iyo afartan iyo shantii buu socday dagaaladan ayaa dhaliyey in dunidu ay ka fikirto sidii looga hortegi lahaa in dunida ay dagaallo waaweyn mar saddexaad ka dhacaan sida uu faahfaahinayo brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo taariikhda africa iyo bariga dhexe ka dhiga jaamacadda savana ee dalka maraykanka waxay ahayd dagaalkaasi markii shir nabadeedkii la sameeyey paris kun iyo sagaal boqol sideed iyo tobankii waxaa la filayay lislahaa khalaas tan ugu dambeysa dagaal dambe yuusan dhicin waxaa la sameeyey urur caalami ah oo la yidhaahdo league of nation loo xilsaaray in haddii ay qalalaasi laga baqo inuu hor istaago way dhici kari weyday nasiib daro within laba decade ay tahay ayaa dagaal labaad ayuu soo noqday dagaalkii labaad uu kasii daraa kii koowaad isagiina maaragtay waxaa laga sii daba sameeyey mar labaad league of nationkii baa loo bedelay oo layidhi united nations waxa la yihahda la sameynaya marka u n t xogay sidii way dhaantay waayo league of nationka waxyaabaha uu la burburay waxaa kamid ahaa dowladaha waaweyn sida maraykanka oo kale aan xubno ka ahayn laakiinse u n t markii la sameeyey yani xataa saldhigeedii baa wa wuxuu noqday dalka maraykanka new york dowladda maraykanka kaalin weyn bay ka geysanaysay nasiib darro waxaa jirta hadda inaan ku noqon doona laga yaabaa waayo dowladda maraykanka sida hadda saansaanteedu ay tahay waxay ka baxday hay-ado fara badan oo u n ay lahayd bay ay u jertay ay tii anugu ku jiri maayo marka taasi hadday sii socoto waxaa laga baqaaya in dagaalkii saddexaad xataa inuu dhici karaayo ayaa ayaa laga baqaaya laakiinse waxaan rajaynaynaa in dowladahan iyo ummadahan maaragtay dhibaatada soo martay inay ka feejignaadaan taas oo kale inaysan aysan kusoo noqonin dagaalkii labaad of course wuxuu keenay in dunidu maaragtay inay isu soo dhawaato waagii hore waxaa la ahaa nation nation baa la wada ahaa hadda waxaa lagu socda neeshanadii in la mideeyo masalan waxaa abuurantay european union waxa la yidhaahdo reer yurub way midoobayaan waxaa la wadaa afrikada quleed inay midoobdaan dhici kartaa carabaha inay midoobaan dhinaca bariga dhexe iyo dunida islaamka haddii aynu eegno saamayntii labadii dagaal ee koowaad iyo labaad ee adduunku ay ku yeesheen waxaa ka mid ah iyadoo ay burburtay boqortooyadii cismaaniyiinta oo lix boqol oo sano ka talinaysay bariga dhexe iyo dunida islaamka iyadoo awooddeedu mararka qaar ay gaadhay ilaa iyo geeska afrika boqortooyadan ayaa intii dambe ee aanu dagaalku bilaabmin u muuqatay sidii qof buka oo dhaxalkiisa laysku haysto waxaana soo baxay dalal cusub oo iminka magacyo kala duwan leh sidoo kale waxaa la aasaasay dowladda israa'iil oo ay leeyihiin dadka yahuudda ah waxaana arrimahaasi falanqaynaya brofesor axmed ismaaciil samater oo hore hormuud uga ahaa kuliyadda macalister college ee dalkan maraykanka jaamacado badan oo dunidana ka dhigay culumta siyaasadda caalamiga ah waxay aniga ila tahay taariikhda markaad aada iyo aada u falanqayso ee dhex gasho islaamka quwadiisii ku soo ururtay waddanka turkiga ee ottoman empire la odhan jiray muddo badan wuu haystay adduunyada in ka badan oo hareeraha badda mediterraneanka ilaa sidaad adigu sheegtay soo gaaraysa geeska africa bariga galbeedka africa qaarkood kusoo dhawaatay ilaa asia gaari kusoo dhawaaday laakiin boqolkii iyo kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey quwadeedu hoos bay usii dhacaysay dadkii islaamka ahaa quwadoodu hoos bay usii dhacaysay oo turkigu ugu ugu weynaa markii qarnigii sagaal iyo tobnaad uu soo xidhmeeyey waxaaba lagu qiyaasay dee waddan iyo xadaarad khaayistay amba quruntay oo kala daadanaysa dagaalkii koowaadna markaa wuu sii kala daadaadiyey wadamadiisa carabta iyo bariga dhexe wixii ku noolaa ee islaamka ahaa way kala daateen waa la qabsaday qaar cusub baa la sameeyey sida ciraaq oo kale ay ka mid tahay amba lubnaan oo kale ay ka mid tahay waa la kala qaybqaybiyey de ilaa maantana taasay ku jiraan oo cagta hoosteeda ayaa la geliyo waxay iska noqdeen dad iyaguna dadkooga gumaysta iyagana wadamada eurubiyanku ay siday doonaan ka yeelaan oo ay kolba siday doonaan ugu tagsifalaan de horta dadka yuhuuddu weligoodba way ku noolaayeen degmada bariga dhexe ilaa yeman ilaa maanta haddaad eegto dad yuhuuda oo yamaniyiina ayaa ku nool waddanka oo dee kumayaal sannadood deganaa marka dadka yuhuuddu dad ajnebi ku ah intooda badani ma aha bariga dhexe oo dadka islaamka in badan bay isdhexgelayeen markii islaamku aw adduunyada aw ahaa dee onkodka iyo hilaaca ugu weynan ahaana dadka yuhuuddu way hoos hadhsanayeen xadaarada islaamka oo wax badan bay ku biiriyeen xagga taariikhda qorideeda xagga falsafada xagga baayac mushtariga xagga caafimaadka wax badan bay keeneen oo dadka yuhuuddu waa dad ilaahay si gooniya hibo gooniya usiiya xagga farsamada iyo caqliga markaa si wanaagsan buu dadka islaamkuna ay u badbaadiyeen oo ay u ilaalin jireen laakiin iyagana hamadoodu waxay noqotay qarnigii sagaal iyo tobnaad markuu soo dhandhamaanayay labaatankii sanadood ee ugu dambeeyey iyaga oo aada iyo aad dadkii yuhuudda ahaa ay uga qalbi jabeen yurub oo meel ciriiriya la geliyey oo magaalooyin yaryaroo amba magaalooyinka qaybo yaroo kamid oo fool xuno ghettos af ingiriiska lagu yidhaaho iska guddaafadaysan lagu ururiyo halkaa lagu hayo oo si aada iyo aada loo cadaadiyo sanado fara badan oo boqolaal sanadood ama kun sanadood in ku dhowba gaaraysa marka way tashadeen oo waxay yidhahen waa inaynu helnaa waddan inagu aynu leenahay oo dadka yuhuudda ay leeyihiin jewish homeland waa inaan yeelano marka wadamadii europeanka iyo waxaasay la tashadeen oo ingiriisku ugu horeeyo dee mar waxaba la isku dayaba uganda in la dejiyo halkaa wadan looga dhigo laakiin taasi way suurtogeli weyday caqligana way geli weyday waxaa la yidhi halkii aynu ka aasaasanay ee inakana diinteenna iyo taariikhdeenu ay ku aasantahy oo magaalada jerusalem ay ugu horeyso de waa inaan halkaa laga raadiyo marka way isku soo urureen quwad bay samaysteen lacagay isku soo ururiyeen waxay ku tashadeen in laga soo qaxo yurub oo lasoo dego waddanka maxaanku rahayey israa'iil imika loo bixiyey kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii ayaa dee halkaaga lagaga dhawaaqay marka in waddankaa la kala qaybiyo qaybna la siiyo falastiiniyiinta qaybna iyagoo ay qaataan laakiin de ingiriisku waxaan inteeda badan wuu la ogaa oo haddii kale may suurto gasheen dee markii dambena dadkii carabtuna ay diidiyeen waa tii dagaalada la galay nineteen forty eight markii la abuurayay waddankaas israa'iil dad badan baa ka yaacay amba guryahoogii laga saaray oo falastiiniyiinta carabta ahayd muslim iyo iyo christan labaduba way leeyihiin dadka falastiiniyiintu markaa dee qaxootinimay iyaguna galeen oo qaar ba weli ilaa ku nool xerooyin qaxootiya oo lubnaan oo kale iyo urdun iyo wadamo badan bay ku nool yihiin dagaaladii koowaad iyo labaad ee caalamka ayaa markii ay dhammaadeen sabab u noqday in awoodo cusub ay dunida ka abuurmaan islamarkaana uu isbeddel weyn ku yimaado gebi ahaanba shaxdii siyaasadeed ee caalamka sida uu faahfaahinayo doctor maxamed xuseen gaas caalamku weji kalu lahaan lahaa haddayna dagaalada ahaan lahayn awoodo jiray baa burburay kuwo horlaa soo baxay hay-adahan aad arkaysa qaramada midoobay bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka waxaasoo dhan dagaalkii labaad kadib bay iyo si run a u samaysmeen sababtuna waxay ahayd xanuunkii ay dagaaladaasi lahaayeen dagaalkii koowaad waxaa la dhahaa waxaa ku dhintay ilaa toddoba iyo toban milyan oo ruux ama si toosa ama si dadban dadkii maxay ahayd dagaalka ugu dhintay oo si toosa yani dadkii xabaddu ay ku dhacday ama si dadbanba dadkii gaajada iyo maxay ahayde cawaaqibtii ka yimid dagaalkan iyo hardankan ku dhintay dagaalkii labaadna ilaa konton milyan oo ruux baa ku dhimataan marka dee wax la xadidi kara ma aha oo la qiyaasi karo baaxadiisu baaxadiisu aad bay u weyneyd oo waa wax tan keentay hay-ado xuquuqal insaan qaramo midoobay nidaam noocaas oo caalamku maxay ahayd ay ku kala badbaado iyo maxkamadda adduuniya wax in la sameeyo hay-addan u n d b da la dhaho ama hay-adda horumarinta u n t u qaabilsan bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka bankiga adduunka yani iyo marshall plan wax la dhaho oo maraykanku hormuud u ahaa oo ahaa in dib loo dhiso wadamadii burburay kooba ha ka ahaadaan wadamada yurubta galbeed marka xulufadii guulaysatay baa laba sii kala noqday afartan iyo shantii markii dagaalku dhammaaday oo midowgii sovieti oo gooniya iyo maxay ahayd reer galbeedkii oo iyaguna gooniya dalkan maraykanka ayaa noqday quwadda ugu weyn caalamka dagaaladii kadib taasoo u suurto gelisay inuu ku guulaysto inuu xarunta qaramada midoobay bangiga adduunka iyo sanduuqa lacagta adduunka dhammaantoodba ay xarumahoodu halkan maraykanka noqdaan islamarkaana lacagta dollarka ee maraykanku ay noqoto lacagta ugu badan ee isdhaafsiga ganacsiga iyo dhaqaalaha adduunka uu ku salaysnaado sida uu faahfaahinayo profesor axmed ismaaciil samatar qarnigan labaatanaad ee soo soo xidhmay dhowaan marka la eego waxay ahayd qarnigii markaad la arkayay maraykanka inuu soo kobcayo soo weynaanayo dhaqaalihiisi uu soo weynaanayo ciidamadiisii ay soo weynaanayaan jaamicadihiisii ay soo weynaanayaan wax walba ay soo weynaanayaan dagaalkii labaad markuu dhacayna de waxay noqotay haddaanay maraykanku soo gelin yurub wax badan waa la qabsan lahaa oo jarmalku waaba adkaan lahaa waddankan maraykanka oo ciidamadiisii xaggan soo geliyey iyo ruushkii oo mitid noqday labadaas weeyi waxaa jarmalkii maanta jebiyey jarmalkii naatsigii iyo hitler jebiyey dagaalkii markuu dhammaaday labaadna dee adduunyadii yurubdii galbeed khaasatan iyo ilaa ruush waxay noqotay dad burburay oo maxaa aada iyo aada u burburay germany ugu horeyso marka maraykankii wuxuu noqday waddanka keliya ee dhaqaalihiisii aanay dhirbaaxa gaarin infact ka noolaaday baabuurtii iyo dabaabadihii iyo hubkii ay sameynayeen ay yurub u dirayeen dhaqaalihigii uu ka noolaaday xoolo badan buu sidaa ku yeeshay waddanka adduunyada ugu xoolo badan buu noqday jabaniiska iyaga lafaantooda waa laga adkaada oo iyaguna dhulka ay ku dhaceen marka iyagoo ciidamadoodii sida ay yihiin dhaqaalahoogina kor u soo kacay dee adduunyadii inay u taliyaan waxay ku dhacday gacantooday ku dhacday inay u taliyaan adduunyada sidaa ayaa dabeeto nineteen fiftieskii iyo late forties markii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa la aasaasay in wax walba xarunteeda laga dhigo wadanka maraykanka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa bankii adduunyada maxaan ku dhahay kii kale ee lacagta sarifka iyo hawlaha haye la yidhaaho international monetary fund waxaasoo dhan in laga dhigo iyo doolarkii maraykanka iyo dhaqaalihii maraykanku halbowlay inay noqdaan dhaqaalihii adduunyada oo dhan ilaa maantana waa sidaa khubarada taariikhda caalamka ayaa walaac ka muujinaya in fikirka midigta fog ee ku sii kordhaya adduunka ee ku salaysan shisheeye nacaybka iyo kala qoqobka ummadda uu horseed u noqon karo dagaallo hor leh sida uu faahfaahinayo mar kale profesor maxamed xaaji mukhtaar waxaan la leeyahay nationisnation state dalalkan mataqaana anugu haddaan nahay reer hebel haddaan isku isku dad baan nahay isku diin baan nahay isku af baan nahay taas ayaa abuurtay in maaragtay qowmiyado fara badan oo mid waliba u raadinayo xuquuq baan leeyahay iga maqan laakiin haddii qowmiyadihii laysu wada keeno masalan reer yurub oo dhan haddii la yidhahdo dal baad wada tihiin waxaa waxaa yaraanaya dareemadii oo qowmiyadaadkaas ayaa laga yareynaya afrika saasoo kale dhici kari lahayd way fiicnaan lahayd laakiin nasiib darrada maanta jirta waxa waaye maraykanka ayaga maanta ka socotaa oo ah in loo soo noqday wixii nationalismadii iyo maxaa yidhahdaa populalismadii ba ayaa soo bilaabatay oo dad baa odhanaya yani meesha annaga maaragtay dalka iyaga baan soo ceshanaynaa we want our country back maraykan baa laga haaya yurub bay ka dhacaysa hadda maanta doorasho kastoo dhacda yurub waxaad arkaysa in dhanka maaragtay militantiga ama conservativeka inuu ku guuleysanayo austria talyaaniga waa la baqaya holland meel kasta waraa wadnaa lagu haya marka taasi qabiilnimadaan hadda soo noolanayso oo spain waad la socotaan oo masalan catalonianka laleeyahay waxay leeyihin waa go-ayna waxyaabahaas laga baqayo haddii sii socdaan oo ay sii qaybsanaantas hadday sii badato dhibaato badan ayaa imaanaysa laakiin nasiib wanaag nasiib wanaag anaga xataa geeska africa waxaan dareensanahay hadda labadan beri waxaa ka socotaa in laysku badayayo maaragtay haddii geeska africa xataa la wax laga wada mideyn lahay dhaqaalaha ahaatee isha taas oo kale haddii lasii kobciyo lasii nooleeyo waxaan umalaynaya faa'iidooyinkii la filayo baa kasoo bixi karayo burburka midowgii sofiyeeti ayaa dhaliyey in saaxadda awoodaha caalamka uu ku soo hadho maraykanka oo keliya laakiin shiinaha ayaa sannadihii u dambeeyey ku tallaabsaday horumar dhaqaale isagoo tartan dhinaca saamaynta caalamiga ah kula jira maraykanka iyo yurub laakiin sida uu sharaxayo rofesor axmed ismaaciil samatar waxaa jira qodobo dhowr ah oo maraykanka u suurto gelinaya in uu sii ahaado quwadda ugu weyn siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka
saddex amuuradba maraykanku wuu ku nasiib badan yahay midi waxa weeye horta waxaa dimuqraadiyadda la yidhaaha waddankan dimuqraadiyad samaysani goor ay noqotaba wuu qurmaa boqortooyaduna waa ta ugu xun waa ta maanta carab halkaa dhigtay dimuqraadinimadu waxay waa dhiiga ku jira darka siyaasadda waddanka jir aan dhiig lahayna ma soconaya marka dimuqraadinimadu waxay awood u siinaysaa ummadda in dadka ugu wanaagsani goor walba maaha laakiin inteeda badan ay ka soo baxaan waayo ummaddii baa ka doodaysa ummaddii baa ka dooranaysa qof walba afkiisu wuu furan yahay qof walba xorriyad buu uleeyahay inuu taladiisa keeno dimuqraadiyaddu iyo iyo iyo iyo qofku inuu xor yahay waa halka ummadi ay ka dhaqaaqto maraykan markaa waxyaabaha aan lagu gaarin waxa weeye markuu meel ka dhacaba amba jarow ka dhacba wuu soo noolaanaya markiiba iminka trump shaki kuma jiro waa taa doorashadii lagaga adkaaday gurigii hoose meelo badan oo barasaabadii gobolada ayaa laga qaatay markaa dimuqraadinimadu kolbay ku soo jidiidinaysaa talabaad ee maraykan maanta halkaa keentay waxa weeye anuu aan filayana muddo soo horta ilaa konton lixdan boqolka sannadood soo socdana inaan la dhaqaajin karayn laga yaabo shiinaha dhaqaalihiisu inuu ka weynaado laakiin quwadda aasani waddankan weeye waxaa ku yaala ugu yaraan lix kun oo jaamicadood baa waddankan ku yaala lixdaa kun ee jaamicadood maanta adduunyadda jaamicadahoogoo dhan haddaad sidaa u wada eegto oo aada eegto ka ugu wanaagsan iyo ka ugu xun waxaa laga yaabaa maraykan ugu yaraan kontonka jaamicadood ee ugu waaweyn adduunyada ee ugu quwuud badan ee cilmiga ugu waaweyn uu yaallo waxa hadday ugu yar tahay waxaa laga yaabaa boqol kontonkaas in ugu yaraan soddon ay maraykan yihiin oo kuwa ugu sarreeya ay yihiin de intaasoo qof baa lix kun jaamicadood oo intaasoo maxaan ku nahay tobanaal kun oo qof ay kasoo baxayaan sanad walba taasina lagu gaari maayo oo yurub oo dhan markaad isku wada darto maraykan baa ka jaamica badan de iska daa shiina iyo ruush iyo waxaana hadalkooga badaa taasina waa ta labaad oo meeshan aqoon baa taalla weliba cilmiga sciencisku a ugu horeeya iyo jaamicadaha waaweyn ta saddexaad ee taalla waxa weeye waddankan iyada oo dhaqaalihiisu weli quwad weyn uu leeyahay oo kontonkaa gobol ee waddanka maraykanku u qaybsan yahay midka kala ogi ma jiro mid walba waa waddan gooniyo xoolihiisa iminka california oo qura haddaad haddii california maanta dibadda u baxdo keligeed noqoto waxay noqonaysaa dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadao dhan waa gobol maraykana kontonkii gobol mid ka mid a ayaa noqonaya dhaqaalaha sagaalaad ee adduunyadao dhan taasina waa wax maxaan ku dhahaye baaxaddiisu aan la gaari karin waa waxa adduunyadoo dhammi doonaysa inay u timaado oy maraykan soo gasho taasina waa ta saddexaad intaa waxaa u soo raaca dee afkii ingiriisiga oo noqday afkii adduunyada lagu xukumay maanta shiinuhu boqol goor dee maxaan ku dhahaye dhaqaalaha yeeshaan haddii afkoogu noqonayo afka adduunyada lagu xukumayo laysku afkartay baayac mushtariga cilmiga syniska wararka la isdhaafsanayo wax walba dee hadday noqonayso de waxay ku qaadanaysaa shiinuhu waddanka in laba boqol saddex boqol oo sannadood inta afkooga adduunyada u noqonayo afkii officialka ahaa ee international transactionska lagu sameynayo
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo